is VOA 1, the hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad siddeed iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan milatariga soomaaliya oo sheegay in deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ay ku soo qabteen hubsi qarsoodi ah loogu waday kooxda shabaab waxayna dhinaca kale soo saareen digniinno iyo awaamiir hubka looga mamnuucay magaalada beledweyne waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan beeralayda gobolka sool oo sheegay inay kordhiyeen tacabka iyo wax soo saarka dalagga ee beerahooda kadib markii ay horumariyeen hannaanka waraabka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida xabad joojinta ay ku heshiiyeen israa'il iyo xamaas ayaa lagu wadaa in saakay siddeedda iyo barka subaxnimo xilliga bariga dhexe ay ka dhaqan gasho guud ahaan marinka khaza sidaasi waxaa sabtidii shalay magaalada dooxa kaga dhawaaqay dhexdhexaadiyaasha wadahadallada gudaha israa'il qoysaska ay ka maqan yihiin dadka lagu hayo khaza ayaa sugaya liiska magacyada ugu horeeya ee lahaystayaasha gacanta ugu jira xamaas halka falastiiniyiinta ay isu diyaarinayaan soo dhoweynta boqolaal laga sii dayn doono xabsiyada israa'il laakiin khudbad xalay laga sii daayey telefishinada israa'il ayuu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ku sheegay in israa'il ay xabad joojintan oga dhignaan doonto kumeel gaar wuxuu kaloo sheegtay in uu xaq u leeyahay inuu dagaalka sii wado haddii loo baahdo islamarkaana uu haysto taageerada madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump xabad joojinta ayaa haddii ay dhaqan gasho soo afjari doontaa shan iyo toban bilood oo xiriir ah oo uu dagaal lagu hobtay ka dhacay marinka khaza dagaalka oo u dhexeeyey israa'il iyo xamaas ayaa khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray rayidka reer gaza halkaasoo la sheegay in lagu dilay in ka badan toddobiyo afartan kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo carruur wejiga koowaad ee heshiiskan oo socon doona labiyo afartan maalin ay dhexdhexaadiyaasha sheegeen in lagu sii dayn doono saddex iyo soddon ka mid a lahaystayaasha israa'iiliyiinta halka dowladda israa'il ay sii dayn doonto kun siddeed boqol iyo sagaashan falastiiniyiin ah sidoo kalena israa'il ayaa bilaabi doontaa inay dib uga gurato marinka khaza madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay sheegay inay aada ugu badan tahay in uu barta bulshada ay ku xirto ee tigtok siin doono muddo sagaashan cisho ah xilli lagu wado in maanta oo axada uu gudaha maraykanka ka dhaqangalo amar maxkamadaha ay aaladan uga mamnuuceen inay ka shaqayso guud ahaan maraykanka tigtok ayaa gudaha maraykanka ku leh boqol iyo toddobaatan milyan oo macamil kuwaasoo adeegsada abka shirkaddan laga leeyahay dalka shiinaha waraysi uu siiyey telefishinka m b c ee dalkan maraykanka ayuu trump ku yidhi sagaashan maalin oo dheeraad ah ayay u badnaan doontaa in la siin doono sababtoo ah waa waxa ugu habboon haddii aan taasi go'aansanno waxay u badnaan doontaa inaan ku dhawaaqo isniinta shirkadda tigtok oo qiyaastii ku dhowaad kala bar shacabka maraykanka ay adeegsadaan ayaa fursado ganacsi iyo hal abuuro shaqooyin dhanka online-ka ah ka helay isticmaalka aaladan jimcihii waxay sheegeen in calaamad madow ay u soo bixi doonto dadka adeegsada ee ciwaanada ku leh tigtok ee gudaha maraykanka taasi waxay ka dambeysay kadib markii maxkamadda sare ee maraykanka ay ayiday go-aan ay maxkamad heer federaal ah ku amartay in tiktok ay jarto xiriirka ay la leedahay shirkadda ay hoos timaado ee bayti dance ee fadhigeedu yahay dalka shiinaha ama in laga xiro gudaha maraykanka maamulka madaxweyne biden oo ay muddo xileedkiisa uga hartay keliya maanta oo axad ah ayaa sheegay in go-aanka gaarista ugu dambeysa ee tiktok uu leeyahay maamulka soo socda ee donald trump kaas oo ah fiiska aqalka cad la wareegi doona berito isniin ah marka la dhaariyo kadib dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay saraakiisha talisyada nabad sugidda qaranka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa soo saaray amaro ay magaalada beledweyne kaga mamnuuceen in lagu qaato qaybaha kala duwan ee hubka tallaabadan ay saraakiisha sheegeen inay qayb ka tahay dardargelinta iyo xoojinta amniga magaalada sidoo kale milatariga soomaaliya ayaa qabtay gaari ay sheegeen in uu hub u tahriibinayay kooxda al-shabaab taliyaha guutada shanaad ee xoogga dalka soomaaliya ee gobolka hiiraan kornel maxamuud xasan ibraahim oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay ka fuliyeen duleedka magaalada beledweyne ee ay ku soo qabteen hubka la sheegay in loo sii waday kooxda al-shabaab iyo gaarigii uu ku rarnaa wuxuu sheegay inay la wareegeen hubka iyo gaariga isagoo digniin u diray dadka gacansaarka la leh kooxda al-shabaab ama la macaamila ee wax u kala gudbiya waxa gadaashayda safan waa qoryo laga soo qabtay argagixisada gaarigan ayaa lagu siday gaarigu waa cusub yahay buuggii lagu soo gadaa saaran qoryuhuna waa moorgaraatiyo waa cusub yihiin waad indhahadaad uga jeedaa muddo laba maalmood ah ayaan qoryahan waxaan haynay xogtaan aan haynay gaadiidka gaarigan iyo qoryahan iyo in argagixisada hub u gudbahayo uu jiro oo qaabkuu rababa ha ku soo galo ama ganacsi ha ku yimaado ama meelo kale ha ka soo galo waxaa ilaahay maadiisa in gacanta lagu soo dhigay gaarigan iyo saddex iyo toban qoryoo saarnaa wadihii gaarigan wadayna cagihiisuu ku baxsaday ciidanka amniga waxaan bixinay amaamiir buuxda in la arko in la qabto gaarigaas iyo qoryaha saaran waxaana lagu soo guulaystay in gacanta lagu soo dhigo soona baardheere asagoo u socda dhinaca booca waxay ku guulaysteen in ay soo qabtaan hub argagixisada ay leeyihiin lana rabay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba saacan laga bilaabo waxaa la wareegay hubkaas dowladda soomaaliya waxa uu u socday inay argagixisay ahayd cid kastoo isku dayda inay argagixisada ay gacan siiso ama gaadiidkeeda wax loogu qaado cid kastoo marka ku lug yeelata inay argagixisada saaciddo oo isku dayaysa goobaha ay ku go'doonsan yihiin inay wax u gudbiso ha ogaadaana in gacanta lagu dhigaayo waxaan u taagannahay dariiq kaste oo in la isku dayo argagixisada go'doonka in wax loogu gudbiyo gaarigaan iyo hubka saaran inay baxsadaan ay isku dayeen waxay isku dayeen inay jidad badan ku barmuudeeyaan laakiin annaga xogtoodaan daba soconnay jidka ay ku ay jid kasta oo aan isleenna waa ku baxsan karaan jidgooyaan u dhignay waxaan ilaahay maaddiisa inaan gacanta ku soo dhignay dadka xag jirka la shaqeeya oo argagixisada la shaqeeya oo isku dayahaya inay wax u fududeeyaan waxba ma dooriyaan argagixisada waa lala xisaabtami doonaa qoryaha ha loo soo gada argagixisada gaadiidna ha loogu qaada annagana jidadkaan u taaganna saanaan u qabsanaynaa cidda u soo gadda iyo cidda kala shaqaysanaba sharcigaan horkeeni doonnaa ciddaan gacan ku dhigno yaan lagu fikirin in argagixisada in loo adeego in la baxsada yaan lagu fikirin ma la baxsan doono habeen iyo maalin waa u taaganna cid kastoo argagixisada gacan saarle in gacanta lagu dhigo wax kastoo argagixisada loo wadana waa la wareegi doonnaa kornel maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in magaalada beledweyne laga mamnuucay in lagu dhex qaato hubka qaybihiisa kala duwan haddii ay noqon lahayd qoryaha fudfudud iyo baabuurta gaashaaman wuxuu digniin u diray ciddii u hoggaansami weysa amarkaasi isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono
gaadiidka kuwa dowladda aan ahayn oo qoryaha ay saaran yihiin goob cayuman ayaa in ay joogaan ayaa loo cayumay goobtooda inay ku ekaadaan qori aan ahayn qoriga amniga looga shaqaynahayana magaaladan beledweyne haddii lagu arka gacanta ayaa lagu dhigayaa cid kasta waxaan rabnaa inay u hoggaansato amaamiirta dawladdu qoryaha guryaha lagu haysto qorgii bannaan lagu arko waa ogna dadka waa hubaysan yihiin qorgii aan bannaan ku aragno ciidanka amniga gacanta ayuu ku dhigayaa
dhinaca kale taliyaha nabad sugidda ee gobolka hiiraan cismaan cabdi waasuge ayaa isagana dhinaca kale digniin u diray dad uu sheegay inay faafinayaan warar iska horkeenaya bulshada iyo mas-uuliyiinta amniga een cid kasta ee ammaanka maaragtay caqabad ku ah uma dulqaadan doono bulshaweynta soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaysan dhegaysan kuwii shalay moobeellada idiga dhacay warkiinna war- warkoodii ha dhegaysanna waxaa barabagandada wada oo beenta wada oo shacabka iyo dowladda iska hor keenaya waa kuwii shalay moobeellada idiga dhacay waa kuwii shalay dilalka raqiiska idigu dilaaya oo hay-adaha amniga oo culayskii idi dul saaraay idiga dul qaaday maanta iska kiin hor keenaya laga bilaabo maantay ma u dul qaadanayno qof kasta oo bulshada iyo dowladda iska hor keenaya ma u dul qaadanayno maadaaman aan nahay aan shaqaalihii adinka idii shaqaynaya waxaan doonaynaa inaanan annaga dhexdeenna barabagaanda aan la dhigin horseed ha u noqonnaha in aad burburisaan dalkiinna iyo deegaankiinna
dadka ku nool magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda iyo kuwa safarka ah ayaa maalmahan dareemaya inay ku jiraan jawi xasiloon kadib markii saraakiil ka socotay dowladda federaalka ay dhowaan ku guulaysteen inay qaadaan jidgooyooyin saameeyey nolosha dadka iyo maciishada daruuriga ah beeralayda tacbata khudaarta iyo dalagyada kale ee gobolka sool ayaa sannadihii u dambeeyey sii kordhiyey wax soo saarka beerahooda kadib markii ay hormariyeen hanaanka waraabka iyagoo helay riigag ay ku qotaan ceelbiyoodyo warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o e-da cabdikariin cabdulaahi olol beeralayda caasimadda maamulka ee sii khaatum ayaa samaynaya koror dhanka wax soo saarka beeraha iyadoona suuqa magaalada laascanood dalagyo kala duwan ay keenayaan taasoo laga dareemayo qiimaha iyo dalagga kala duwan noocyadiisa ee beeralaydani keeneen beeralayda muddada dheer ka shaqaysanaysa beeraha waxaa ka mid a cabdirasaaq axmed xaaji daahir waxa uu sheegay tacabka beeraha iyo isbeddelka badan ee jira iyo in beeralaydu caqabadihii horey u haystay ay haatan ay ka gudbayaan sidoo kalena dalag badan ay soo kordhiyeen dadkii siday wax u soo fahmayeen haddeer wax badan bay fahmeen beerihii waa la waaweyneeyey riigag baa dadka wixii hay- u haystay ay riigag bay jeexdeen dhul badan bay beereen basashii oo kale waa laga kaaftoomay dhoofkeedii qudaaro badan oo soo dhoofi jiray baa laga kaaftoomay een, yaanyada laftigeeda haddeer in laga kaaftoomaya ayaamkan soo socda baa laga yaabaayo haddeer waa magaaladu waa waddankao dhan waa qaraq way jabtay yaanyadu iyadoo waddani ah oo dadkeennu beereen waxaa weeye waa tii etoobiya way ka macaanaatay dadkii baa teeni- tii bartay ee muwaadinka ahayd waxaad moodaa markaa wayna jabtay jabitaankaana waxaa keenay dadkii oo wada beeray Een, haddii aaba xog maayo dad way jiraan een, dan yara oo matooradii ku caba oo shiidaalkii weli ku socdo oo wax yar beera oo aan awoodu lahayn inay wax badan beeraan oo u baahan in la caawiyo oo la taakuleeyo iyana way iska gaari doonaan insha allah laakiin waxaa horumarka la gaaray waxaa ka mid ah in wax la fahmay in dhulka dhul ballaaran la beero la iskaashado biyaha dhulka loogu tago meesha ay, ay, ay, ay jiraan in loogu tago baa la fahmay horumarka ugu weyn ee la gaaray waa kaa wax soo saarka beeraha ee gobolka soola gaar ahaan kuwa degmada laascanood dadka ugu badan ee gacanta ku haya waa haween farxiye axmed ciise waxay ka mid tahay dadka beeralayda waxayna ii sheegtay dhowr iyo labaatan sano inay ka mid ahay dadka beeraha iyadoona sharaxaysa dhanka wax soo saarka iyo iibka ayay ka warantay Een, annagoo soo saara wax badan oo itoobiya nooga iman jiray ama dalalka kale ee beledweyne nooga iman jiray Een, oo ka rays yaanyadii haddeerto ay sii ta- dabalul tahay aanu soo saaray kaabashkii basashii kaash karoobkii yaranaay oo dhan walaahi beeraha iyagoo annagu aad iyo aad baanu beeraha ugu tabxannaa haddaanu helno wax soo la raacana si fiican bayba u nooga sifcunaan lahayd waxaan beeraha ku soo dhex jiray muddo saddex iyo labaatan sana ah beeralayda magaalada ugu waaweyn baanu nahay Een, wax dhib oo uu noo keenay dagaalkii maahaane dhibna maanu arag yaanyada basbaaska barbarooniga koostada een, basasha basasha horta basasha basasha waa ta ugu imboortisan basasha
waxaasoo dhan waxay waxaas oo dhan beerahayga ka soo baxaan qaraha batiiqa shamaamka sidoo kale haweenka iyagu sii iibiya qudaarta kala duwan ee magaalada laascanood aamine maxamuud xasan ayaa sheegtay in adeegga iyo waxyaabaha qoysasku ay adeegtaan ay tahay mid aad u jaban sidoo kalena ay waxyaabo kala duwan ay iibsadaan ayuu nooc adeegaasaan iibiyaa yaanyadii baradhadii basashii liintii barbaroonigii basbaaskii kamsartii wixii soo go'o dalagoo dhan waa gadnaa qudaartu waa jabanta haddeer caanuhuna waa jaban yihiin miceeshada la cuno dee waa iska caadi laakiin wixii adeega iyo wixii caana ah iyo hilibkaasi waa iska jaban yihiin waana lagu noolaan karaa ma fahante reerka danyeerahay maanta hadduu hilib waayo caanihiisa iyo yaanyadiisaas ku walaaqanaya dalag badan bay keenaan haddeer galleydii waa baxaysaa waxay rabaan inay abuuraan eh, cuntadii adkayd wixii kalena cagaarkii wax walba waa u baxdaa waa lagu howlan yahay meel walba hadda aqooyaan cumar ismaaciil maxamuud oo khabiir dhanka beeraha sidoo kalena ka mida beeralayda ayaa sheegay wax soo saarkani inuusan ahayn mid joogtaa isagoona sheegay in mararka qaarkood dalagyadu ay soo bataan sidoo kalena la waayo oo aysan joogtayn karaynin suuqa faraha badan iyo dadka ay haystaan beeralaydu isagoona arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi sida tani innagu mar walba ma soo saari karno yaanyada ma soo saari karno waxaynu u baahan nahay dalag aynu soo saarin karnaa haddaynu mar soo saarnana mar labaad ma soo saari karno innagu dalag- suuqaanu mar walba beeraha kumaan kun tan haddaynu soo saarno su- stable ma dad- dadka baahida ka badan inagu ma saari karna yaanyada intuu naga baahan nahay etoobiya maxay u keenaysaa dee inagana soo saari karin haddaynu soo saarno bila bisha dambe way ku casaa oo siyaasadda jainka amalin beerlad waxaan kula talin lahaa inay jain sameeyaan jainka waa maxay waa silsilad bolisiga jainka inay qaataan silsilad ka dhigaan oo silsilad ka dhigaan bilahaas daba socda siday u qaadan karaan taasoo kale waxay u qaadan karaan Ee, waa inay een, bishan hadda soo labaad ma aha xoogaa yaayaan wayna beeraan bisha dambana waa inay mid kale beeraan bisha kalena waa inay mid kale beeraan xilliyada un xilli baad ka baqi karaysaa roobka laakiin waa inaad waxaaga meeldhexaad tahay haddeer haddaad beertid ee, boqolaal kiilo oo d- yaanyaa waad ka xisaabsantaa roobki baa soo socdee wartalo armu kaa qaadaaba marka xoogaa wixii waa inaad dhexdhexaysataa S- laba iyo tobanka bilood adduunyada waxay ku xisaabtantaa waxa loo yaqaan growing season growing season waxaa la yidhahdaa intee bilood baa dowladda ummaddaas u bixi karaan marka loo eego cimiladeeda anigu waxaan tijaabo ka qaaday anoo growing seasonka baaraya labada bilood inagoo tropical oo dhulkan waa dhulka kulul qorraxdaas dhirta soo saarta laakiin bisha ugu qabo waa waa laba- waa labi tobanaad iyo koowaad baan abuur sameeyey haddana waa sameynaya haddii la yidhahdo waa soo baxaysa labiyo tobanka lascanood labiyo tobanka bilood waa growing season growing season waa labiyo tobanka bilood dalag walba wuu soo baxaya dalag diidaya ma jiro waddooyinkii ugu dambeeyey maamulkaasi khaatumo ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey waxsoo saarka beeraha Ah, sidoo kalena beeralayda ayaa lagu wacyigeliyey dhanka beerashada iyo iskutashiga bulshada kulamo kala duwan oo bulshada loo qabtay ayaa lagaga hadlay waxsoo saarka tacabka beeraha iyo in kor loo qaado cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
hay-adda isgaarsiinta ee dalka kenya ayaa shirkadda safaricom siisay oggolaansho ay adeegyada isgaarsiinta taleefanada uga hirgelinayso guud ahaan gobolka waqooyi bari ee xuduudda la leh soomaaliya kuwaasoo aan horey u haysanin adeegaasi toddobadii degmo ee ugu horreysay ayaana haddaba laga hirgeliyey adeegga warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire dibdhacyada faraha badan ee guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya had iyo jeer ka jira ayaa waxaa ugu weynaa koronto la-aanta biyo la-aanta iyo weli wadooyinka isku xirka guud oo aad u hooseeyey taasoo idin waxaa kasii darnaa xiriirka dhanka taleefanada oo inta badan degmooyinka ugu faraha badan ee gobolkani waqooyiga bari aysan ka jirin haatani degmooyin kala duwan oo degmada koonfurta wajeer hoos dhaco waxaa u suurtagelayso in dhammaan degmooyinkaasi haatan ay noqdaan kuwa shacabku ay adeegsan karaan moobilada xarumo kala duwanna haatan laga sameeyey taasoo waaxda isgaarsiinta qaran ee dalkani kenya ay shaacisay in si rasmi ah deegaanka koonfurta wajeer ay u noqon doonto degmooyinka dhanka horumarka ka gaarayo isgaarsiinta xildhibaanka degmadaasi laga soo doorto mudane maxamed cadow oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in faraxsan yahay adeegaasi dowladda iyo shirkadda isgaarsiinta safaricom ay u fidinayso ee shacabka ku dhaqan geyigaasi tan iyo intii xornimada dalkani kenya dowladda ingiriiska uu ka qaatay asalaamu calaykum waxaan hadda soo kormeernay birtii isgaarsiinta ama aaladii isgaarsiinta oo laga samaynayo magaalada sukela ee deegaanka wajeer south ama koonfurta wajeer aad baan ugu faraxsannahay meeshan waxay ahayd meel isgaarsiinta aad ay uga xun tahay ay dadku xitaa haddii uu qof halkan ku sakaraaday aynan u yeeran karaynin baabuur qaado ama mataqaanaa gurmad ay weydiistaan alxamdulilaah toddoba meel oo ka mid ah wajeer south baa howl tan la mid ah ay ka socotaa oo ah goobihii aadka ugu dardarnaa insha allahu tacala waxaan filaynaa toddobada marka la dhammeeyana deegaan aad u ballaaran inuu isgaarsiintu yeelan doono waana wax aad iyo aad u muhiimsan maadaama deegaanaduna ay kala fogfog yihiin dadkuna ay tuulooyin aad u tiro badan degeen cadow ayaa waxa uu sheegay in xaalado adag ay geyigani ka soo mareen dadka ku dhaqan gobolka taasoo intooda badan ah in degmooyinka isku xirkooda uu ahaa mid ka hooseeya degmooyinka kale dalkani kenya xaalada adag oo caafimaad dari iyo weliba amnigana uu ahaa midka ugu sarreeya khalkhalka ay gelinayeen kooxa kala duwan oo suurtagalnimada ka faa'iidaysanaya isgaarsiin la-aantaasi ka jirta degmooyinkaasi isgaarsiintu waxa weeyaan shay aad iyo aad muhiim ugu ah nolosha ummadda dhabtii toddobadaas aan ka helnay communication authority-ga aad baan ugu faraxsannahay waa juhdi muddo dheer aan daba soconnay ilaahay baana mataqaanaa mahaddaas iska leh alxamdulilah maanta sukela iyo lixdaa goobood oo kale ee ka tirsan wajeer south haddii isgaarsiinta ay muddo bil ilaa bil iyo bara ka bacdi u furmi doonto dadweynahana aad bay ugu riyaaqsan yihiin hogaamiyaasha bulshada koonfurta wajeer se ayaa soo dhoweeyey qorshaha loogu furayo isgaarsiinta rasmiga ah degmooyinkaasi kala duwan inta badan xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol dadaal dheeraadi eh oo embiyihii hore ayay soo marin waja south iyo dadaalay ilaahay idinkiis allah ha barakeeye maasha allah yaan leeyahay waan u mahadcelinaynaa afar iyo toban sana yaan network la-aan yaan ahayn oo meeshan biyo la-aan network la-aan intaba iyo dhibaatoo dhan ay nagu idlaad kii aan ku dhibaxnay yaa asaga ilaahay nooga dhigay ilaahay idinkiis allah ha liibaan waana ugu ducaynaynaa insha allahu mar walboo dhanna wartay wax walboo dhan mashiin oo dhan buu noo diyaariyey iskuul kalaasya laba kalaas ilaa stan eight yaan ahayn kalaasya iskuul oo afare kuwo kale oo hadda maarata ayaga noo diyaarsan musquuli wixii oo dhan wuunoo maarata wuu noo idleeyey ilaahay idinkiis kii arrimihiisa ay idlaadaan baa annagana yaan ka dhignay waana ugu mahad celinaynaa biidnillahi alkariim
aniga waxaa layidhaha xareed aadan hilow waxaan ka mid ahay dadka degan sukeela reer sukeela runtii maanta farxad baan la hadli laannahay mar haddii mudanaha laga soo doortay wajiyaha saawt maxamed cadow uu nala joogo waxyaabaha maanta aan helnay waxaa ka mid ah birtaa safaricomta oo naloo qodi haya waxaa ka mid ah in naloo qodi doono war waxaana naloo sheegay in naloo qodi doono ceel intaba iidoo ayn hadda wartii iyo ceelkii midna ayna soo gaarin baan ku faraxsannahay runtii dad waxaan ahayn marka hore laga hurde oo laiska hilmaamay dowladdan hadda maxamed cabdu wajiha saawta hadda ambiga uu ka yahay hortiisa laba xildhibaan oo kale ayaana soo maray intii aan meesha aan deganin iska daa bir ee nolol hataa afka biyo loo caba rajo kamaana qabi jirin costay waan u darsaneen badan laakiin wax noo soo jawaaba maana arkin maanta haddii mar naloo imaaday biyo naloo ballanqaaday ceel iyo war safarcom ay noo shaqayn haysa dhammaan reer sukela maanta farxadda annada lama soo koobi karno marka mudanaha waan u ducaynaynaa wuuna ku mahadsan yahay karibuu kusoo dhawaab dalkaadii iyo dadkaadii iyo sukela heshiisye iyo weliba hadalla dhow oo dowladda madaxweyne ruuto inta badan dadka ku dhaqan gobolada waqooyiga dalkani kenya uu la galay ayaa waxay noqonaysaa mid uu kaga dhab yeelayo in horumarka dhanka wadooyinka isgaarsiinta iyo adeegyada kale sida caafimaadka iyo iskuulladu ay noqonayaan mid haatan kor u kac laga dareemaya tani intii madaxweyne ruuto lasoo doortay maxamed farashire v o a garisa haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hadalka waa adigu tidhe tudhaadka calmaad